markanna waa barnaamijkii hambalyada iyo heesaha kusoo dhowaada barnaamijkii heesaha laha ee hambalyada iyo heesaha caasha noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya waa yahay ibraahim dhambaalka ugu horreeya haddii aad ii dirtay waata waxuu kama qabo waxau naga soo gaaray hooyo mako sheekh axmed iyo hooyo faadumo caliyo wakuusow iyo abti aadan xaaji ibraahim iyo abti maxamed nuur xaaji iyo abti sayid ibraahim xaaji iyo abti sayid cumar xaaji ibraahim iyo abti faarax xaaji ibraahim iyo habo faadumo xaaji ibraahim habaryaar xabiibo xaaji ibraahim iyo habo qadro xuseen muuse iyo habo xakiima mustafa caalin iyo habo nasro xaaji ibraahim dhammaan reer xaaji ibraahim cismaan oo idil waxay tahaniyad dhalasho oo farxad badan ay ku dheehan tahay u dirayaan sheekh xasan sheekh ebow iyo marwadiisa qaaliga ah xaniifa xaaji ibraahim oo ay gabar igu dhalatay magaalada muqdisho taariikhdu markay ahayd afar iyo labaatankii bishii janaayo ee sanadkan laba kun saddex iyo labaatan ducada waa xaggiina baa layidhi waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo gabadhaasi ku dhalatay magaalada muqdisho tii soo weynaata korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin waxaa dhambaal uu nooga yimid fartuun ibraahim aanise ibraahim iyo farduuse ibraahim faadumo ibraahim nadiifo ibraahim yaasiin ibraahim cabduqaadir ibraahim sulaymaan xasan injineerka iyo cabdiweli faarax bare salma maxamed cabdulaahi iyo hooyo khadiijo xasan mursal dhammaan asxaabta waxayna jecel yihiin inay halkan taaneed ka gaarsiiyaan maxamed ibraahim macalimow iyo shukri cali aadan oo gabar ay ugu dhalatay dhadhaab dhagaxli gabadhaasi oo loo bixiyey nashaad maxamed waxay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay nashaad noqod tii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta caasha noo soo qaba heesta ugu horreysa waa tahay heesta ugu horreysa ee barnaamijka ee toddobaadkan dhegaystayaasha aanuu hayno ibraahinow waa heesta alkudhageedu yahay qormo codadka labada fanaan cabdisalaad aadan beer dilaacshe iyo xaliimo khaliif magool
ee xaradu qarisaad qamarey quruxdeeda leedeeurmaruub helayo uu qaaniidye ee xareedu qarisaad qamarey quruxdeeda leedee qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee qanjeedho laegtaye kama uu qadinine qalbi jire ilaahay qaayahiyo sharaftee qanjeedho laegtaye kama uu qadinine markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamuyaailegede markan qamar kuegaba kuegaba markan qamar kuegaba kuegaba qamuyailegede qortaada dheere markaad xaggayga suuqalo cisaabe mallaqdaay qabaadka qortaada dheere lagu qoray cabbaadhyada markaad xaggayga suuqalo cisaabe mallaqdaay qabaadka dayax qadimaadiisii aan caadku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurashtii haweenkay dayax qadimadiisii aan sagaalku qariniyo cirku sagalku qaydmiyo qurashtii haweenkay qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qadowgeed ku yaaliyo ku yaaliyo qowdhihii maguule qortaada dheere lagu qoray cabaaryada markaad xaggayga suuqa loo cisaabeey malaqdaay qabataa
waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole waxaan kugu qiyaasaa ama kugu qadariyaa aan qabri hoose mooye kumanow qarnigaba ma noole qadafku hadli maaye
iyo codadka beer dilaacshe iyo magool ayaan intaas uga gudbaynaa dhambaalada markana aan hayno tan gacantaan ku hayo waxa ay naga soo gaartay hooyo deeqo axmed cali waxay ku magac dheer tahay qase iyo habaryar salma dhagajuun iyo dhammaan reer axmed cali qase awoowe cabdiraxmaan cabdi faarax iyo naciime yuusuf axmed niya iyo sidoo kale asxaab kaloo fara badanna waan la soo koobi karin baa la yidhi iyaga oo isku duuban waxa ay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda siciid saalax cabdiraxmaan iyo miftaax cabdi faarax oo arooskoodu ka dhacay magaalada muqdisho waxay leeyihiin arooskaasi allah ka dhigo midkii loo ayo owlaad baariyana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waxaa dhambaal uu naga soo gaaray axmed khaliif ismaaciil iyo maxamed xasan carab iyo doktor khadar axmed saalax iyo geedi warsamo aadan khadar axmed diyaad malaaq cabshir cumar xuseen kamadare iyo nasteexa khaliif ismaaciil iyo ismaaciil cabdi shukri liin yarow nuurow iyo cilaamo maxamuud xasan iyo qadar aadan bare iyo waalidiinta waxaanay jecel yihiin inay taaniyad gaarsiiyaan maxamed xasan ibraahim iyo kawsar aadan cali oo arooskooda uu ka qabsoomay xerada qaxootiga dhagaxley waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara eebna uu kala siiyo owlaad qeyr qabta heesta labaad een dhegeystayaashan uu soo qabanayno waa cododkii muuse ismaaciil qalinleh iyo kasi xaaji aadan caashaqa aan wadaagno
ubaxa caanka ee caynba caynka u diir carfi la gabo sida ubaxa caanka ee caynba caynka u diir carfi la gabo amumaryo caadkii dirto casan kaliileedudu kaysoo curi amumaryo caadkii dirto casan kaliileedudu kaysoo curi amba geedka culiga oo weelka caana awisu markuu mariyey amba geedka culiga oo weelka caana awisu markuu mariyey caafimaadka noloshiyo awa qurux laguusi iskuguna kumashi caafimaadka noloshiyo awa qurux laguusi iskuguna kumashi
jecelku xulusyo aba looga heesa caykan lo ammaana jecelku xulusyo aba looga heesa caykan lo ammaana kalaba isqalisa sidaa caana geeldhalay caashaqa wadaaga kalaba isqalisa sidaa caana geeldhalay caashaqa wadaaga hadiyo mid cagasado inuu cirka u baxo cirib lagama eega hadiyo mid cagasado inuu cirka u baxo cirib lagama eega maxadda qaabaqu sida caynka nabarada iyo hadiiqaba
cusubkii dumuucan sida warab caaliliyo amba ciidda daabka cusubkii dumuucan cirbiyatiinjoogiyo cabaryahaga lugutiyo garaaraha isceliya cirbiyatiinjoogiyo cabaryahaga lugutiyo garaaraha isceliya yaybal caarta mistiyo camaliyo jacaylkii yaruguma
dhamballadii mar kale haddaan dib ugu noqonnana dhambaalkan waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum bahda v o a soomaali waan idin salaanay baa la yidhi kadib waannu idinka qaadna annagana kadib baa la yidhi waxaa tahaniyad dhalasho aannu halkan uga diraynaa cabdulaahi ronow muraal iyo xabiibo macalin oo ay gabarh igu dhalatay degmada qansax dheere gaar ahaan korombood waxaanan leenahay bay yidhaahdeen soo barbaaro noqo ti dalka dadka iyo diintaba waxtar lahayd annaguna amiin ayaan leenahay dadka dirayana waxa ay kala yihiin baa la yidhi aabbo manuur xasan cali iyo hooyo ruqyo sheekh maxamed dhuub iyo hooyo nuurto maxamed nuur iyo hooyo salaado maxamed nuur iyo hooyo batuulo manuur iyo abti kuusow manuur iyo rashiid ronow mursal iyo ruqyo ronow mursal faadumo kuusow manuur iyo manuur kuusow manuur dhammaantood waxay leeyihiin cabdulaahi ronow muraal iyo xabiibo macallin gabadhaasi ugu dhalatay degmada qansax dheere gaar ahaan korombood allaha ka dhiga tii soo weynaata korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tartaa aamiin heesta kale ee toddobaadkan aan idiin haynana waa heestaan kula geeli yahay hoodi iyo nasiib codkii siraad cabdulla anu hayda mooye ogolaigu aaso anu hayda mooye amigiyo jacaylkani marna igama hadhayo amigiyo jacaylkani marna igama hadhayo ma harsado mana haydo kugu hanqaarmay kaamana hadhe maharsado mana haydo kugu hanqaarmay kaamana hadhe Adiyo, nasiibiyo, adiyo, nasiibiyo, abin dhaladaadaan ahay, ayga waan ku helaya. Adiyo, nasiibiyo, adiyo, nasiibiyo, abin dhaladaadaan ahay, ayga waan ku helaya.
dhambaalkanna waa dhambaal gaaban oo si qurux badan loo soo qoray waana tahaniyad dhalasho dadka dirayana waxa ay kala yihiin sacdiye xasan yuusuf sucaade xasan yuusuf cabdiweli xasan yuusuf iyo faadumo xasan yuusuf iyo cabdulaahi maxamed nuur iyo faadumo maxamed nuur iyo maryan maxamed nuur iyo maamo nishay macalin nakerow iyo maamo xaawo maxamed huud iyo sulaymaan sheekh xasan dhammaan asxaabtani waxay tahniyad dhalasho oo wacan u dirayaan xasan xuseen buute iyo zaharo maxamed nuur oo ay gabar ugu dhalatay xerada qaxootiga ee dhagaxley ee ku taalla dhadhaab gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi salma xasan xuseen buute ducada waa v o a baa layidhi salma waxaan leenahay koroo kaalin qaad oo tii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tartana rabbi ha kaa dhigo waxaa dhambaal uu naga soo gaaray hooyo deeqo axmed cali habaryar selma dhagajuun iyo dhammaan reer axmed cali qase cabdiraxmaan cabdi faarax naciimo yuusuf axmed niya iyo asxaabta dhammaan waxay jecel yihiin inay hambalyo halkan ka gaarsiiyaan saciid saalax cabdiraxmaan iyo miftaax cabdi faarax oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin noqda kuwa isku waara ee banaheeda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin
ma ogtaay ayaalkii ilmadu kaa dahayse indhahaaga qoysa inayay xasuusto urkaanka ooyo wankaa shahaate waxaad igu abuurtaa laadi kariisa waaye waxaad igu abuurtaa laadi kariisa waaye ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine haa noqo kumaan ilaawine ma ogtaay sidiiho onkoodiyo hilaacbadaan u arooriyadiida ama og jawaabari cidanka subaxdii wadii inta waxaad igu abuurtaa laadigtay san waaye waxaad igu abuurtaa laadigtay san waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawene noqo kumaan ilaawene noqo kumaan ilaawene aa noqo kumaan ilaawene
guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan ayaa intaasi ku eg waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daadurey iyo aniga oo ah casho ibraahim aadan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo ma ogtahay afaygii inuu waca masjido ayadaa quraaniyo ammaantaada mooye arrin kale inuu fulo ogolaani waayaan waxaad igu abuurtaa saadkaysan waaye waxaad igu abuurtaa laadkaysan waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawene noqo kumaan ilaawene noqo kumaan ilaawene aa noqo kumaan ilaawene ma ogtahay sidii aqal magaalo aroosiyo id loogu talagalay ama ubaxa dayreed wadii udgoonto imaanka deeqdeed waxaad igu abuurtaa laadkaysan waaye waxaad igu abuurtaa laadkaysan waaye amaanada ilaahay noqo kumaan ilaawene noqo kumaan ilaawene noqo kumaan ilaawene aa noqo kumaan ilaawene ma ogtahay ayaan tihi ilmadu kaa dayse indhahaaga qoysaa inayay xasuusto urkaanka ooyo wankaa shahaate waxaad igu abuurtaa ka arkaysa waayo waxaad igu abuurtaa ka arkaysa waayo ammaanada ilaahay noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine noqo kumaan ilaawine ah noqo kumaan ilaawine ilmadu kaadayse indhahaaga qoysa inayay xasuusto kurtaanka ooyo wankaashahaate waxaad igu abuurtaa ka arkaysa waayo waxaad igu abuurtaa ka arkaysa waayo ammaanada ilaahay noqo kumaa